halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax sabti ah bisha julaay waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo xuseen barre aadan
muhiimaddu waxa weeye in la leeyahay waxaan rabnaa baanka dhexe ee soomaaliya inaan isticmaallo markii ugu horreysay oo lacag si toosa loogu soo diro ay tahay baanka dhexena shaqo fiican buu hayaa gobarnarka bashiir iyo gobarnar ku-xigeenka maryan labadooda iyo shaqaalahooda oo dhan in loo loo tahniyadeeyo weeyi
waa wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdisalaam hadliye oo faahfaahin ka bixinaya war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xarunta qaramada midoobay ee new york kaasi oo shaaca ka qaaday in markii ugu horraysay taariikhda ay qaramada midoobay si toosa u maalgelinayso dhismayaasha kaabaha dhaqaale ee soomaaliya waxaa kale oo aad maqli doontaan shan qof oo soomaali ah oo maxkamad ku taalla dalka germany ay xabsi ku xukuntay kadib markii ay ku biireen al-shabaab qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaan idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka marka horese kusoo dhowaada warkii dunida war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qaramada midoobay ee new york ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda uu sanduuqa dibudhiska nabadda ee qaramada midoobay uu si toosa lacag ugu deeqayo soomaaliya deeqdan ayaa si toosa u gaari doonta bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaanay sii mari doontaa xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya deeqdan ayaa ah mid loogu talagalay dibudhiska dhismo hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya war-saxaafadeedka qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday in qeybta hore ee mashruucan lagu bixin doono laba milyan oo dollar oo wax looga qaban doono saddex gobol oo kale ah gobolka banaadir gobolka jubbada hoose iyo gobol saddexaad oo dhowaan shaaca laga qaadi doono duqa magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka mudane mike rowlins ayaa shaaca ka qaaday in la aqoonsaday qofkii toogtay askarta booliska ah uu yahay nin lagu magacaabo mika johnson waxaana la sheegay in qofkaasi uu ahaa qof iskii u fuliyey dilalkan dhacdadan ayaa daba socota laba qof oo madow oo ah oo ay boolisku ku dileen gobolada louisiana iyo minnesota ee maraykanka duqa magaalada dallas ayaa sheegay in ninka fuliyey falkan uu hore u faafiyey warbixinno la xiriira qaabka wax loo toogto ee haddana loo baxsado hase yeeshee duqa ayaa sheegay in ninkaasi la dilay islamarkaana uu sugan yahay ammaanka magaaladu
shirmadaxeedka dalalka xubnaha kuwa isbahaysiga nato ee magaalada warsow ee dalka poland ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah shirarka ugu muhiimsan tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii qabooba madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa hadal uu kulankaasi ka jeediyey waxa uu si gaara uga hadlay ka bixitaanka boqortooyada britain ee midooda yurub sidoo kale madaxda isbahaysiga nato ayaa walaac ka muujiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto difaaca qaaradda yurub subax wanaagsan dhegeystayaal markastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad wararkaba ku maqlayseen war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda uu sanduuqa dibudhiska nabadda ee qaramada midoobey si toosa lacag ugu deeqayo soomaaliya deeqdan ayaa waxaa si toosa ay u gaari doontaa bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya deeqdan ayaa ah mid loogu talagalay dibudhiska dhismahoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya war-saxaafadeedka qaramada midoobey ayaa sheegay in qeybta hore ee mashruucan lagu bixin doono laba milyan oo dollar oo wax looga qaban doono saddex gobol oo kale ah banaadir iyo jubbada hoose iyo gobol kale oo saddexaad oo sida warbixinta lagu sheegay dhowaan la shaacin doono haddaba si aan faahfaahin dheeraada arrintaasi uga helno ayaa waxa aan ka waraystay doctor cabdisalaam hadliye oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya wallahi arrintaas waxa weeye arrin fiican oo lagu diirsado waxayna kutusaysaa shaqada dowladda dhexe iyo dowladaha riijimaduba ay qabanayaan sidii loo dhisi lahaa adihii dowladda soomaalidu ay lahayd oo dib loo soo gaadhsiin lahaa meel adduunka kale wax lala qabsado oo mataqaanaa lacagteena loo maamul gareeyo si la wada arkayo lacagtuna ku baxdo si halkii loogu ee loogu talagalay waxaana mudan halkan in loo mahadnaqo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda iyo dadka wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya oo dhan ee shaqada fiican ay qabteen sanadkii ugu dambeeyey ee waana wax aad aad loogu loogu farxo warka ka soo baxaya qaramada midoobey wuxuu sheegayaa in lacagtan laga bixin doono sanduuqa dibudhiska nabadda ee qaramada midoobey marka arrintani maxay ka qaban kartaa dibudhiska nabadda soomaaliya lacagtu waa waa lacag laba milyan ah w- wax badan bay u qaban kartaa soomaaliya laba milyan lacag badanna maaha lacag yarna maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye in la leeyahay waxaan rabnaa baanka dhexe ee soomaaliya inaan isticmaalno markii ugu horreysay oo lacag ee si toosa loogu soo diro ay tahay ee baanka dhexena shaqo fiican buu hayaa gobornarka bashiir iyo gobornar ku-xigeenka maryan labadooda iyo shaqaalahooda oo dhan in loo ee loo tahniyadeeyo weeyi marka muhiimku maaha lacagtu inay sidaa u badan tahay waxa weeye muhiimku in la arko soomaaliya inay tallaabo hore u qaatay soomaaliya inay nabadgelyo tahay soomaaliya inay raadinayso ee ee xasiloonaan iyo iyo iyo wadajir lacagtan waxaa la sheegay in loogu talagalay dhinaca dhismahoosaadka ama waxaa luqadda ingiriiska lagu yidhaha infrastructureka marka dhismahoosaadka haddii aad faahfaahin naga siisid muxuu yahay muxuuse ka qaban karaa dhismaha nabadda wax badan buu ka qaban karaa haddaad fiiriso maanta dadkeena beeraladeyna jooga afgooye amba jowhar amba jooga jubbada hoose oo si ay khudradooda iyo anyadooda iyo basashooda iyo waxooda u geystaan wakti badan bay ka qaadataa dhibaato badan bay ka maraan waayo waddooyinkii ayaa ayaa ayaa xun waxaa kaloo la samayn karo oo ka mid ah ee dhi- dhismo hoose ah soo dhisayo in mataqaanaa shidaal iyo electricity la sameeyo haddii aan waddanka mar keliya la wada gaadhsiinayn tartiib tartiib loo sameeyo oo warshado yar warshado yaryar dadka soomaalidu ay samaysan karaan oo juuska samaynaysa oo biyaha samaynaysa oo haddii ilaahay kuu roon yahay waxa khay- khayraadkeena isticmaalaysa amba kalluunka marka ee wa- wa- ee lacagtani wax walba ma gaari karto laakiin muhiim muhiimadda halkan ku jirta oo peace building ee fundku uu lacagtan uu soo diray waxa weeye soomaaliya dowladeeda waan aaminsannahay systemskeedu way way way kordheen oo way kobceen ee waananu support garaynaynaa qorshahani marka ma wuxuu qayb ka yahay qorshihii loo yaqaanay new dealka qorshihii new dealku uu dhammaaday waxaa la sameeyey plan waddanka soomaalidu uu leeyahay oo la yidhaah iyagana xagga gaaladana wuxuu noqonayaa new deal partnership uu cusub yahay Een, annagu maanta waxaan waxaa lasoo bandhigayaa dhaweyn xuseen si aad u ogtahayba ee, qorshe dadka soomaalidu u- iyo waddanka soomaalidu uu leeyahay oo riignimadoo dhan lala tashaday oo waxa la yidhaaho national planka marka anagu national plankaasaan ku soconaynaa wixii ee, ee, dadka deeqbixiyayaashu ay ay kusoo kordhinayaan amba ay rabaan amba ay rabaan in la qabtana waa la qabanayaa amba new deal ha ahaato amba new deal partnership ee waxa iminka loogu yeerayo ha noqoto laakiin muhiimku waxa weeye annagu qasdi baan leenahay haddaan dowladda soomaalida nahay iyo dadka soomaalida qasdigaasina waxa weye wuxuu ku qoran yahay sa- ee- ee- ee- bankaasi saddexda ee, sanadooda deeqbixiyaashuna hadday wax kusoo biirinayaan amba magac kale ugu yeerayaan waxa la waxba kuma jabna laakiin qasdiga maanta waxa ka dhacay sida uu u sheegayo ee, press releaseka la sii daayay new york in ay kobceen ay soo koreen oo oo mataqaanaa meel loo baahan yahay lasoo gaadhsiiyey ee, bankiga dhexe ee soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya oo laga ogol yahay in riignimada wax lagu qabto iyo magaalada xamarna wax lagala qabto insha allah inay hore usii socoto ee lacag intaa ka badan ay timaado oo aan inaku ee, mataqaanaa ee, aan aan hirgelinayno mashaariicda
cabdisalaam hadliye oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramaya halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bugga v o e somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington maxkamad ku taalla dalka jarmalka ayaa ku xukuntay kal- xukunno kala duwan ku riday shan qof oo ku eedeysnaa inay ka qayb galeen kooxda al-shabaab ee soomaaliya dhallinyaradan oo ku barbaaray dalka jarmalka ayaa si dhuumaaleysia ugu dhoofay soomaaliya iyaga oo hore usii watay xaasaskoodii xuseen barre aadan ayaa arrintan ka wareysay ibraahim axmed cali shaash oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee germany
raggan shanta qofood ah saddex waa soomaali labada kalena waa ajnabi marka eh, saddexda soomaalida ah kun labada kun iyo laba iyo tobankii bay dad waa dad mataqaana la nala deganaa magaalada ambon ee jarmalka marka waxay ayaga keligood ma bixina waxay wateen qoysaskooda bay la tageen dalka weliba dee tababaro ayay ku sameeyeen oo al-shabaab ay tababaro mataqaana xerooyin kamid ay ku sameeyeen marka waa way way ka barbar dagaalameen muddo kadib labada kun iyo afar iyo tobankiiba qaarkood waxay ku noqdeen ay soo dalka kusoo noqdeen laakiin intaysan dalka kusoo noqonin waxay la xiriireen marka hore eh, safaaradda jarmalka ee nairobi marka eh, arrintaasi eh, safaaradda jarmalka ayaa soo gudbisay oo ayaga niman lasoo waday bay ahayn way isu soo dhiibay halka yimid Eh, marka eh, xukunkooda wa- wuu iska caddaa oo wax mataqaanaa shaki ku jira ma ahayn niman dembigooda uu ku cad yahay ayagana way qirteen imise sane ayaa lagu xukumay dembiga qolooyinkii qirtay eh, saddex sano ayaa lagu xukumay qaarna waxaa lagu xukumay laba sano iyo qa- xoogaa bilood marka eh, dacwada marka weli revision ayaa ka furan oo abiil bay ka qaadan karaan laakiin dembigoodu wuu cad yahay ma la sheegay sababta ay uga soo noqdeen soomaaliya xeer ilaalinta iyo qolooyinkii u doodayay abukaatiyaalka u ahaa ma ayaga markii la wareystay waxay ay leeyihiin markii hore in fikirkaasi uu ahaa mid qaldan oo ay ku tageen Eh, ama ay uga mid noqdeen mataqaana dagaalyahan al-shabaab oo dalkan ay uga tageen oo ay soomaaliya u tageen kadibna tababar ay kusoo qaateen marka waxay leeyihiin waa nala qalday laakiin dee waxaa meesha yaalla oo cadeymo badan oo kale oo mataqaana tababarada halkay ku qaateen iyo iyo meesha mataqaana madaxda dadkii u ahaa marka eh, waxay sheeganayaan laakiin in mataqaana fikirkaasi fikir qaldan oo lagu dhaliyay inuu ahaa laakiin de waxaase meesha yaallo ay keligood ma bixin xaasaskoodii iyo carruurteeda ayay wateen maarka marka xaasaskii iyo carruurtii ma la soo celiyey iyaga waa soo noqdeen waa kulligood way soo noqdeen marka eh, carruurtii iyo iyo xaasaskii weli halkan bay joogaan magaalada bonayna la joogaan ayaga dembiga waxba shaqa kuma laha laakiin eh, raggii eh, mataqaana reer reerka mataqaana iska lahaa unbaa xukunka uu ku dhacay maadaamu sidaad sheegtay ay isa soo dhiibeen oo ay qirteen dembiga ay galeen arrintaasi ma ka caawisay marka in xukunka loo fududeeyo hadde waa tan keentayba in mataqaana saddex sano lagu xukumay oo weliba dee eh, ay ka qaadan karaan eh, mataqaana abiil marka eh, ma ahan eh, ayagaa tegay marka horena al-shabaab waxay sheegeen inay uga soo baxeen in ay doonayeen in mataqaana mataqaana ay halkan ka sameeyaan eh, eh, tero in jarmalka laftirkiisa tero ay ka sameeyaan bay xagga shabaab uga soo tageen oo marka eh, xagga nairobi markay tageen bay fikirkaas bay wateen marka safaaradda bay la xiriireen oo ay yidhahdeen anaga khatartaas baan ayaan ku jirnaa marka waxaan rabnaa in nala badbaadiye marka ayaga laftirkooda naftooda ayay u baqeen marka safaaradda jarmalka ayaa soo waariday dadkaan arrinkooda Eh, laakiin dee dembiga way galeen oo markii hore way baxeen oo lama dhigi karo nimankan dembiga way qirteen haddana way soo dhiibeen dembiga ha laga cafiyey laakiin dee waa laga qafifiyey dembigii maarta inta aad ka warqabtid ma markii ugu horreysayba ee dacwado la xidhiidha al-shabaab dalka jarmalka lagu qabto maya maya eh, eh, qolooyin kale oo ayaa jiray oo mataqaana ayagana eh, eh, nin dee ma- hotel isku qarxiya ayaa jiray oo reerkiisii halkan ay joogaan afar sano s- shan sano ka hor marka eh, waa ayaga uguma horeeyaan qolooyin ka horreeya ayaa jiro oo weliba dee cadaynteeda lahayo reerahoodana halkan ay degan yihiin marka wixii dhinta allah u naxariista waa leenahay laakin dee fikirka qolo- cid walbaba fikirka siday doonto unbay uqaadatay laakiin ayaga keligood maaha qolooyin kale soomaaliya ayaa jira mataqaana iyo kuwo kaloo lagu tuhunsan yahay oo mataqaana mar walba lagu daba jiro marka calaa ayi xaal ayaga keligood maaha qaar kale ayaa jira oo soomaaliya markii xukunkan la riday ee jaaliyadda soomaaliyeed iyo dadka muslimka ah sidee bay u arkayeen arrintan reaction ma jiro oo ah muslimnimo ama soomaalinimo ama jaaliyad soomaaliyeed oo doodaas geli karta maxaa yeele arrinku arrin eedeyn keliya maahane waa arrin mataqaanaa rasmi ahoo faraha lagu hayo oo dadkaani dad xamar tegay wey oo kasoo noqday marka qaarna dee halka bay doonayeen inay serious sii tagaan cabdiwaaxid nilaala baa jira asaga iyo nin kaleo tunisia waxa mar kalaa lagu qabtay airportka iyagoo doonayay inay syria tagaan oo daacisha u dagaalamayan marka actionkaasi mid hadda oo yurub ka- ka ka gadmaya maahan in dood laga sameeyo la yidhahdo nimankan dembigan ma gelin iyo waa galeen marka waa arrin adduunka khatar ku ah ee ayagana naftooda khatar ku ah dadna khatar bay ku yihiin wadamadan bay khatar ku yihiin marka calaa ayi xaal ee arrinkooda wuu iska gaaban yahay dood badanna ma jirto codkaasi waxaa ugu dambeeyey ibraahim axmed cali shaash oo xog waran siinayay wariyaheena xuseen barre aadan xukunka jarmalka lagu riday dhallinyarada soomaaliyeed
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a duqa magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka mike rawlings ayaa shaaca ka qaaday in la aqoonsaday qofkii toogtay askarta booliska uu yahay nin lagu magacaabo micah johnson waxaana la sheegay in qofkaasi uu ahaa qofka qof iskii u fuliyey dilalkan dhacdadan ayaa daba socota laba qof oo madow ah oo ay boolisku dileen kuna dileen gobolada louisiana iyo minnesota ee maraykanka haddaba jaamac buule jaamac ayaa wararkii u dambeeyey arrintan la xidhiidha waxa uu ka waraystay cabdi daahir aye oo ku sugan magaalada dallas ee gobolka texas walaalshaal ma waad maxsan tahay waxaa ka dhacday dhibaata xoogan baa ka dhacday magaalada dallas habeen hore oo lagu toogtay labiyo toban askari iyo laba sh- shacab ah labiyo tobanka askari shan askari baa dhimatay sida hadda la ogyahay toddobana waa dhaawac laba shacabina waa dhaawac waxaana joogtay nin madow oo ka xanaaqsan ama ka xumaaday dhibaatada loo geystay dadka madowga askarta toogtaan toogasho markaa dhowaan ka dhacday magaalooyinka louisiana magaalo ku taala louisiana iyo magaalada sompol laydhaha ee minnesota ku taala dhibaatadu runtii waa waa waa weyn tahay weli kama dhicin intaasoo askariya lagu laayo magaalada dallas dadku waa yaaban yihiin dhibaato xoog la weeyaan Eh, waxaad sawir naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo xilliga iyo weliba sida ay wax u dhaceen markaas Een, goobta ay ka dhaceen waa waa downtownka magaalada waa meesha een, ah, een, businessku ka jira ee magaalada eh, udhaxaysa downtownka la yidhaaho faras magaalaha faras magaalaha waxaa markaa meesha iskugu yimid qolooyin mudaharaadayay oo u mudaharaadayay si nabadgelyo ah oo madow badan iyo cadaan badan iskugu jiraan oo u doodayay markaas dadka midoobey markaa lagu laayo booliisku laayo sida xaqdarada u laayo waxay ahayd cabara sagaalkii habeennimo markii uu eh, mudaharaadkaasi uu soo gebagabaysmayey ayaa nin eh, meel bandarada fuushan dabaqa labaad fuushan oo qoryo qori andredoria wata ayaa ku soo foorishay markaa qorigii u haystay askartii meesha joogtay dadki waa kala yaaceen waa la kala fidhnay laakiin de isagu uu nin askari u ahaan jiray military buu ahaan jiray sida marka lagu sheegayo wuxuu laayay shan qof buu laayay shan askari buu laayay toddoba kalena sida kugu sheega wuu dhaawacay laba kalena oo dadweynaha kamidana wuu dhaawacay marka waxaan hore loo arag gobolka looga arag ah, dadku waa yaaban yihiin muddo badan baa eh, degmadan askarta ay laynaysa dadka midowey soo joog- way way soo jirtay waxaa dadweynuhuna runtii way dareensanaayeen mudaharaadyo magaalooyin kala dudumo ka socdana way ka mid ahay mudaharaadkan dalas lagu sameynayo horey miyaa magaalada dallas ay wax uga dhaceen ma ka mid tahay meelaha dadka shakhsiyaadka madow ee boolisku ay dileen meelaha lagu dilay miyay ka mid tahay dallas may dalas waa magaalo weyn de horta oo waxa weeyaan waa magaalo aada u weyn oo aagaar qoydan de marka lagu dilo dad madooba badanna way degan yihin dalas waxaa caan ku ahayd un madaxweynihii kennedy la odhan jiray konton sannadood lagu dilay oo ilaa hatadana kasoo bogsan laadahay sumcad xumadii ay ka qaatay madaxweynaha la dilay laakiin dad badan oo madooba lagu dilay magaalada ma jiraan laakiin de marka dhibaata ka dhacdo louisiana magaalo gobolkan la yidhaha jaarkaan nahay khasab dadka ugu badan ee madooba usoo baxaya de dalas bay ka mid noqonaysaa amba houston buu ka noqo amba houston bay noqonaysaa magaalooyinka weyn ba dadku isugu yimaadaan bal faahfaahin naga sii dareenka guud ee magaalada dadku maxay dareemayaan warbaahinta deegaankana maxay qoraysaa runtii oo wax oo wax lama filaana ilaa labadii habeen lasoo dhaafay wada warku waxaa askartaa la laayay unbuu unbuu ka shee ma- ka sheekeynayaan askarigu waa ninka ku ilaaliya mar waa ninka magaranaysa badbaadiya waa ninka hada goor halkaa kuu taagan mujtamaca dhexdeeda askartu waxay ka taagan yihiin qiimo weyn bay ka taagan yihiin shan askari oo dishayda de waxa weya waa waa waa waa dhibaato aad markaa eh, macal madaxweynaha ilaa gobornarka gobolka ilaa ilaa dadka magaranaysa diinta ku takhasusa oo isku soo bax banaan bax badan baa la sameeyey waxaa radioyada idaacadaha iyo meel kasta laga hadlaya sidii dadka eh, askarta la laayay ama askarta dambe haddii dhibaata ku dhici doonto en- en loo en, eh, loo taakulayn lahaa ama eh, loo caawin lahaa sidii wax looga qaban lahaa shaqadooda aaye waxaa la hadal hayaa ninkani sida aad u sheegtayba inuu aarsi u dilay askartan oo uu ka xumaa dadka madowga ee dadka booliska ah ay laayaan ma laga yaabaa arrintaasi inay dhibaato u keento dadka madow ee degan magaalada dallas iyo soomaalida ku noolba maya umalayn maayo in madowga madowga u keenayso madowga ma yaro de dad yar ma aha Ah, lana ugaadsan maayo laakiin waxaa kaloo waxaa jirta waxyaalo badan oo isa soo taraya dad madowga badan oo dhowrkii sanadooda lasoo dhaafayba ama traffiga lagu joojiyo ama en, qof madow meel taagan oo magaranaysa inta askarta u timaado ama rasaas ku dhuftaan isagoo waxba galabsan ayaa isa soo taraya social networks waxa la yidhaaho facebooka iyo twitterka iyo waxyaalahaasina iminka waxay dib waxay soo sareen marka askarta dadka laayaan eh, iyo siday u laayaan awel markii hore aan la garan waxay dareen runtii waxay dareensiinaysaa ama waxay soo saaraysaa unin dhibaatadaasi ay jirto hore loo ogeyn laakiin hadda ay jirto ninkan madowna asumuu ka xanaaqay dad badan oo madow ka xanaaqsana runtii way jiraan laakiin dee in qori lala dhaco askarta ma ahayn cabdi daahir aye oo khadka telefoonka ee magaalada dallas ee gobolka texas ee dalka maraykanka ugu warameeyey jaamac buulle jaamac halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a
kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan lala beegsaday magaalada bakhdad ee dalka ciraaq kaas oo lagu tilmaamay weerarkii ugu cuslaa ee sannadahan ka dhaca dalkaasi ciraaq ayaa ra-iisul wasaaraha ciraaq waxa uu xilka ka qaaday madax badan oo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena v o eda ee qaahiro xuseen sahnuuni ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq xaydar al cabaadi ayaa xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiin sarsare oo dhinaca sirdoonka iyo amniga ee dalkaasi sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa xilka qaadis lagu sameeyey taliyaha howlgallada ciidamada ee magaalada baqhdaad iyo taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda ee caasimadda dalkaasi xilka qaadistan lagu sameeyey saraakiishan ayaa timid kadib markii dibadbaxyaal caraysan ay ku bannaan baxeen magaalada baqhdaad kuwaasoo dalbanayay in la ceyriyo mas-uuliyiinta sarsare ee dhinaca amniga ee waddankaasi dadweynaha reer ciraaq gaar ahaan bulshada shiicada ayaa si weyn uga carooday qaraxa dadka badan ay ku dhinteen asbuucii hore oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay daacisha dadkan banaanbaxayay ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in baaritaano caalami ah lagu sameeyo qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada baqhdaad axaddii hore ciidamada amniga ee dalkaasi ciraaq ayaa si xoog ah u kala ceeriyey dibadbaxyaashaasi ka gadaal markii ay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaas hawada loo rido axmed maxamed bukhaari oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxa ay soo kordhin karto saraakiisha ciraaqa ee xilka laga qaaday run ahaantii go-aanka uu maanta uu gaaray ra-iisul wasaaraha ciraaq ee xaydar al cabaadi uu ku casilay saddexda sarkaal ee ee ka tirsan ee mukhaabaraadka amniga iyo midka baqdaad intaba qaabilsan waxay soo kordhinayso male waayo ayaantan dambe waxaa soo ba- sii badanayo maleeshiyada shiicada shiicada ee ka- ka- ka garab dagaalamaya ciidamada ciraaq dhibkii u geysanaya sunniga taas oo dhib badan ay geysteen dad badan markii hadda ay qabsadeen fuluuj oo kale dad badan sunni ay ku laayeen la sheegaa saa darteed taasoo sabab u noqonayso mar walbaba inay nimankan daacish iyo helaan gabaad iyo hoos galaan ama ciidamo ay helaan ay sunniyiinta ka qortaan dadkii geysanaya shiicada darteed saa darteed waxay kordhinayso male waayo dagaalka wuxuuna u egyaa dagaal u dhexeeyo eh, da- dagaal dawaa'ifi ee u dhexeeya sunni iyo shiica ilaa laga xalinaa dhibka weyn ay ka jiro daacishna way ka faa'iidaysanaysaa labada dhinacba boq garab eraan taageersan garab daacish taageersanba labada dhinacba boqwadu haysu hoosgalaan axaddii hore ayay ahayd markii qarax weyn uu gilgilay xaafadda karaada ee caasimadda waddankaasi waxaana ku geeriyooday in ka badan laba boqol oo qof oo u badan dadka shiicada wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda ciraaq ayaa iscasilay maalintii salaasada kadib markii ay dhaceen qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen xuseen saxnuuni v o a qaahira
markaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wadanasanoo codkii fanaanka cabdulqaadir juba iyo heeskii shamis
codka macaan ee cabdulqaadir macalin cumar jubba iyo heesta shamis ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii tan iyo kulantideena dambe idaacadda soo socotana waxaan isleenahay aniga iyo xuseen barre aadanba ismaqal dambe oo xiise leh
شرقني ده أدمجة بريا شبا شبايتي